من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم baabu nafaqaati nafaqooyinkii ayuu u baab yahay waa jamcu nafaqa oo min alifaaq bay ka ahaatay waa nafaqooyinkii iyo masaariiftii qofka saarnayd ee cid kale ay lahayd waxaana asbaabta ay nafaqadu qofka iyo masaariifta ugu waajibto saddex arrimood ayay ku tilmaamaan culimmadu mid waa nikaaxa iyo guurka midna waa qaraabannimo midna waa milkulyamiin iyo lahaansho markaa wuxuu inoogu horraysiiyey tii nikaaxa oo ah ta ugu xoogga badan waayo nafaqooy labada nafaqe ee kalaba ta ku waajibtay qaraabada iyo ta ku waajibtay lahaanshaha mid waliba waa calalkifaaya iyo wixii qofku u kala weeye laakiin tan iyada milku nikaaxa ku waajibtay iyadu waa mid muqadaro ah oo xataa haddii wakhtigeedu tagana iyadoo amaah ku noqonaysaa labadan kale iyagu waxa weeyaan waa intii qofku karo ee kuna filan qofka haddii wakhtigeedu tagana dayn ma noqoto laakiin tan nikaaxa ku waajibtay iyadu dayn ayay noqonaysaa waana ariiqa waana can dariiqi almucaawada oo yacni waa waxisdhaafsi ayaa iyadu ku timi wuxuu yidhi markaa sheekhu muddaani laba mud oo lizawjati xaaskii u sugnaaday fardulmuusiri kii hodanka ahaa faralkiisa weeye waa in makanad haddii ay nafdeeda dee u dhiibto oo ay makaniso waalmuddu mud oo sacabina fardulmucsiri kii caydha ahaa faralkiisa weeye muddun wa nisfun mud iyo nisnaa mutawasidulyaddi kii gacantiisa iyo waxayntiisu ay dhexdhexaadka ahayd wixii uu bixinaya weeye oo min xabbi quutin khaalibin fi lbaladi ah xubuub iyo firi waxa la quuto ee weliba khaalibka ku ah beledka iyo meeshaa la joogo waaludmu iidaankii iyo wallaxmu hilibkina ka caadati lbaladi beledkaa la jooga caadadiisa ayuunbay ku waajibiye ku socon wa yukhdimu rafiicata alqadr tii qadarkeedu sarreeyeyna waxa uu ugu adeegi axadan qof ayuu uga shaqaysiin oo qof shaqaalo ah ayuu u qaban waxa uu sheekhu leeyahay ruuxii dumar ahayd ee uu ninku qabay waxa ay ku yeelanaysaa maalin kasta laba mud mudku waxa weeye waa labadaas sacab oo laysu geeyey weeye mudku markaa laba mud oo laba sacab oo qof dhexdhexaada amaa nuskiila unbay inta badan noqotaaye yacni kiilo ayay ku yeelan waa ninkii hodanka ahaa ee waxayey ee maalqabeenka ahaa ka isaga mucsirka aheen waxba haynin isaga waxaa lagu leeyahay un nuskiile ama dhegley ama labadaas sacab oo laysu geeyey kii isagu meeldhexaadka ahaa ee gacankuhayntiisu ay iska meeldhexaadka ahaydee nin hodana oo qaniyana aan ahayn mid faqiirana aan ahayn isaga mud iyo nis baa lagu leeyahay kiilo yacni nuskiile iyo kiilo rubuci ayaa isaga lagu yeelanayaa welibana waxa laga maarmaan ah inuu weliba firinnimo uu ku bixiyo oo xubuubka iyo firiga lagu quuto dhulkaasee weliba ka ugu qaalibsana inuu ku siiyo waa kastaa marka uu dilaaco maalin kasta ayaa laga maarmaana ilaahay baa idhi liyunfiq duu sacatin min sacatihi yacnii ha bixiyo ha nafaqeeyo ka loo waasiciyey waxaa loo waasiciyo ha ka bixiyo kii kale isaga lagu cudhiyeena waxa ilaahay siiyey un isagu ha ka bixiyo waxaase shardi ah oo nafaqadaasi ay ku waajibaysaa oo ay sawjadu yeelanaysaa waxaynu nidhi waa in makanad waa haddii ay nafdeedii ninkii u dhiibto bimacnaa caqdiga ku waajibi maysee waxay ku waajibaysaa nafdeeda oo ay u dhiibtay oggolaato hadday ruuxii dumar ahaa tidhaahda isagoo iyadu ay warwareegto oo aqalgalkii iyo arrimihii iyadu ay ka warwareegto ama ay dee diiddaba wax nafaqaho ay ku yeelanaysaa ma jirto haddiise maalinta loo meheriyeyba ay oggolaato iyadu xilligu isagu soo diyaargaroobo dee inuu la wareego waa ay ku yeelanaysaa markaa nafaqadeedii haddii uu markaa doono inay kala tagaanna muddadaasoo dhan iyadu diyaarka ay ahayd nafaqadii way ku leedahay markaa wuxuu idhi sheekhu hilibka iyo iidaankana waxay u waajibayaanuun sida beledka caadadiisu ay tahay oo kaasi dee raashinkii adkaabuu haayee wixii raashinka adag lagu iidaamanayeyna wixii beledkaa la joogo caadadiisa ay ku iidaamtaan hadduu subag yahay iyo hadduu saliid yahay iyo hadduu badhi hadduu wax kale yahayba wixii markaa iidaan ahaan ay u isticmaalaan unbaa u waajibayaa hilibkana isagana waa qaacaadatulbeleduno haddii wiiggii mar la cuno iyo haddii wiiggii laba jeer la cunaba iyo haddii maalin walba la cunona waa ka caadatilbeled unbay iyana noqonaysaa haddii ruuxa dumari ay tahay ruux dumara oo sarraysa oo markay gurigoodii joogtayba dee loo adeegi jiray dee waxa isagana laga maarmaan ku noqonaysaa inuu markaa cid uga adeegsiiyo oo cid u shaqashaqaalayn uu keeno ayaa laga maarmaan ku noqonaysaa haddii markaa dee qof gurigoodiiba loogu adeegi jiray ay tahay waana waxyaalahaaydan yacni waxa habboon in yacni cid waliba dee leefal bay leedahay in cid waliba ciddeeda ay doonato nina aanu markaa meel ka sarraysa doonanin markaa meel isaga cunanto adee hawlaheeda ka soo bixi karo inuu doonto muddaani laba mud oo lisawjati u sugnaaday fardulmuusiri ninkii hodanka ahaa faralkiisii weeye waa in makanad hadday nafdeedii ninkii u gacan geliso waalmuddu mudna fardulmucsiri kii caydha ahaa faralkiisa weeye muddun wa nisfun mud iyo nisna mutawasidulyadi kii gacantiisu ay meeldhexaadka ahayd faralkii weeye oo min xabbin quutin haalibin fi lbeledi xabbi iyo firi laquuto ah oo haalib ku ah beledka iyo dhulkaa la joogo haddii markaa dee saa iminka jirto ama yacni wixii goynaya oo lacaga loo weecdaana maanic ma jiro waaludmu wixii lagu iidaamayey wallaxmu iyo hilibkina ka caadati lbeled beledka caadadiisa oo kale ayuunbay noqon wa yukhdimu rafiicata alqadr gabadhii qadarkeedu sarreeyeyna waxa uu shaqaalo uga dhigi axadan qof shaqaalaha qof buu uga adeegsiin oo shaqaalo uga dhigi lahaa khimaarun waxa u sugnaaday khimaar iyo wixii madaxa lagu qarinayey wa qamiisun iyo qamiis oo markaa dee toobkii markaa jidhka lagu wada xidhanaya wa libaasun iyo hoosgashigii bixasbi caadatin hadba caadadu siday tahay wa fi sayfi xagaagiina madaasun wixii lagu joogsanayey ee la geshanayey cagaha loo gelinayey wa midluhu ayaa waajibi maca jubbatin jubbaddii dhaxanta celinaysay fasla shitaa xilliga qabowga waactabir ilcaadata caadada ictibaari jinsan habata jinsigaa sugnaaday wa xaalahu xaalkiisa fiiri fii liinihaa jileeceeda halkaa hore wuxuu sheekhu inooga soo hadlay raashinkii iyo iidaankii halkanna wuxuu inooga gelayaa kiswadii iyo hugii marka waxa uu leeyahay sheekhu waxa ruuxa dumara u waajibaysaa oo ay fasal walba yeelanaysaa kiswo iyo huu cunnama oo markaa uu ku jiro kii markaa madaxa ama foodada haato ama masaraatee wixii madax la saarayey wixii markaa qamiis iyo toob lahaayee jidhka wada qarinayey wixii markaa hoos iga sheehaya ama saraawiil ha noqoto ama googarda ha noqotee wixii markaa hoos laga xidhanayey hadday noqoto kabayo wixii lagu soconayey waxa markaas la kordhinayaa uun oo faslu shitaaga xilligaa qabowga iyo jilaalkii waxaa loo kordhinayaa dee jubbadii ama fanaanadii laga geshanayey dhaxanta iyo qabowga kulaylka lafdiisa haddii loo baahdo markaa isagana wax u cunama iyada lafdeeduna laga maarmaan bay noqonaysaa waxaanay maryahaas iyo khimaarka iyo qamiiska ay waxaasi noqonayaan bixasbi caada caadada dhulkaasi siday tahay unbay noqonaysaa madaaskuna ama midaas iyo madaas waa wixii lagu joogsanayay siiba yacni waxaa dabagashiga mukacabbay kutubta qaarkoodna ka cabiraano waa wixii kacbaynka ka hooseeyey ee la geshanayey oo laga yaabo yacnii xilli kulaylaha oo kale kuwan wada xidhani inaanay anficin markaa kuwaa dabafurka ah ee dabada laga gashado ayaa sayfkii markaa u waajibaya iyo xilliga kulaylaha wa miluhu oo kale ayaa u waajibaya maca jubbatin fasla shitaa xilliga qabowgana dee waxaa u waajibaya markaa kaasoo kale oo kuwii markaa qabowga iyo jubbaddii markaa qabowga laga xidhanayey ayay yeelano u dheeraan waxa uu leeyahay xagga jinsiga sugnaaday xagga jinsiga sugnaaday caadadaa loo eegayaa oo marka uu jinsi ku waajibo jinsigaa haddana waxaa loo sii eegayaa inu caadada meeshaa wa xaalahu fii liiniha dee maryihii way kala jilicsan yihiin oo waa kala adag yihiinoo jileecoodaasi dee way kala qiimo badan yihiin markaa inay mara jilicsanoo raqiiqahoo aad u naacimo noqoto iyo inay markaa mid khaliidahoo markaa iska tawafa noqoto waxaa loo fiirinayaa uun hadba xaaladda ninka oo sidii dee ay laba mudu noqonaya kii muusirka ahaa ka muusirka ee hodanka ah dee maryo markaa naacimahoo jilicsanoo xaaladdiisa u cunnama ayay ku leeday kii kale isagana meeldhexaadka ahaana kuwa meeldhexaada kii mucsirka ahaa dee meelihiisa markaa wixii uu ka helo ayuubuu markaa isagu keeni lahaa khimaarun waxa u sugnayd inuu xid maraa khimaar iyo wixii madaxa lagu asturayey waa qamiisun iyo qamiisoo markaa toobabkii iyo kuwii jidhka wada gaadhayey ah wa libaasun iyo wixii markaa libaaska iminka waxaa laga wadaa wixii hoosta laga xidhanayey bixasbi caadatin hadba caadadu sida ay tahay wa fi sayfi xilliga xagaagiya kulaylka madaasun kabihii markaa dabafurka ahaa ayay yeelan wamiluhu kuwaa kuwa la mida oo dee kuwii u cunnamayey xilliga qaboobaha oo maca jubbatin jubbadii markaas la xidhanayey ayaa fasla shitaa fasalkaa iyo xilliga qabowgana ay leedahay wactabir ilcaadata caadada ictibaari jinsa habata jinsiga sugnaada ee ninka lagu yeesho caadada u fiiri waxaalahu xaaladdiisa iyo saarnimo iyo cusrinimona u fiiri fii liiniha jireeca markaa maryaha wa qurira alfasku fasaq ayaa loo sugay lahaa gabadhii bilqaadii qaadiidankii ay ku fasaqato waa in acsara hadduu ka caydhoobo can quutihaa quudkeedii ow kiswatin ama ah radbeen ow mansilin ama guri talaaa ayaamin saddex maalmood liaqsa almuhali wa hada liaqsa almuhal waana uu kaadinta halkii ugu dembaysay waalfasku fasaqna waa u sugnaaday walaha alfasku qabla wadihaa intii aanu mucaamalo la yeelan bilmahri maharkii hadduu ka caydhoobo ayadana inay fasaqato xaqay u leedahay markuu sheekhu inoo soo tilmaamay wixii nafaqo ahaan iyo hu ahaanba u waajibayey ayaa halkanna wuxuu inooga hadlayaa isaga oo ninkii ka caydhooba oo kari waaya nafaqadii lagu lahaa iyo hugii lagu lahaa iyo haddii uu dee uba dhaqaaqi waayaba ile marna waa caydhooboo dee wixii hayay baa ka baxay waxna hakran maayo waa nin caydhoobay kee midna waa nin iska qayilayo on markaa isagu hawadaaba haynin marka waxa uu leeyahay sheekhu haddii ninkii aanu haynin oo uu ka caydhoobo quudkii ugu waajibay gabadha ama aradbeelkii ama hoygii ama meherkii ayuu ka caydhoobu kari waayey caydhnimadiisaasna dee qiraal bay ku sugantao isagiibaa qirsan oo la taagan ama bayine iyo markhaati ayaa ku sugaya haddii ruuxa dumari ay ku sabirto oo ay meelahaa ka dayn qaadato dayntaasunbay ku noqon oo ayada xataa wakhtigaa tegay ka ridi mayso dee ama daynsato ama iyadu markaa ay iska sii bixiso yacni xaq bay u leedahay hadhowna ay ku dallacato inay fasaq dalabto oo qaadiga ay tagto oo ay markaa arrinkaa caddayso ama isagii la keeno oo uu qirto na xaq bay u leedahay oy dabeedna sidaa fasaq kaga qaadato marka qaadiga la soo gaadhsiiyo ee qaadigii markaa u yeedho saddex maalmood ayaa loo kaadin qowlka gabadha un la qaadan maayo soco baa la odhan waar shaqa shaqo tag orodoo kuuliya galoo shaqo raadsaa la odhan oo dhaqaaji saddex cisho oo isku xiga maalintaa la qabtay hadduu waxba ugu keeni waayo oo uu halkii uun taagnaado subayxata araabic maalinta afraad subaxdeedaba qaadigu warqaddeeda ayuu siinayaa yacnii wuu ka fasaqayaa markaa haddii markaa iyadu ay dalabto ama isagaa iyada odhan fasaqo ama isagaa ayaa ka fasaqaya haddii iyadu ay dalabto markaa waataynu lahayn nafaqadan yacnii zawjiyada ku waajibtay ama nikaaxu yacnii way ka adag tahay waayo waa mucawad iyo wax kala bedeshi yacnii waa muqaabala listimtaac biha dee waa istimtaacniy ku raaxaysiganay muqaabil u tahay yacnii nafdeedanay u soo gacan gelisay ayay muqaabil u tahay markaa shay aan ka dhacaynin oo mar walba laga rabo oo dayn ku noqonaya hadduu bixin waayo haddii kalena markaa ay fasakh xaq u leedahay weeye marka waa in sidaa loo ogaa dadka iska qayilaya ee waxay soo helaan ba iska qayila iska qayilaya amaba iska jiifa aan markaa warba haynin waa inay markaa sidaa ogaadaan waxa kale oo iyadana fasakh ay ku yeelanaysaa haddii meherkeedii la magacaabay ama la qadaray ama meherumahaalka ahaa haddii isagana uu ka caydhoobo laakiin intaan mucaamale iyo galma aanay dhex marin ay ka codsato tiraaysi hadduu bixin waayo markaa ayana xaq bay le inay kaga fasakhato laakiin haddii mucaamalo ay dhex marto mar dambe kuma soo labakaclayn kartaee daynay markaa ku leedahay weeye wa qurira alfasku fasaq waa loo sugay lahaa haweenaydii bilqaadi biidni alqaadi qaadiga idinkiisa ay ku fasaqato waa in acsara hadduu ka caydhoobo can quutiha quudkeeda aw kiswatin ama aradbeel aw mansilin ama guri halaaa ayaamin saddex maalmood waa hadduu ka caydhoobo liaqsa almuhali xaalay tahay saddexdaa maalmood u kaadin halkii ugu dambaysay waalfasqu walaha alfasqu fasaq bay leedahay qabla waiha intaanu la mucaamaloonin bilmahri bilacsaari bilmahr hadduu meherkii ka caydhoobu kari waayo wafrid kifaayatan wax ku filan uqadar ku qadar calaa dii yusrin kii hodanka u saaxiibka ahaa liaslin asalkiisii aw farcin ama faraciisii oo lifaqrin saxiba faqri la saaxiibay lalfarci maya in yabluq hadduu qaangaadho walaa muktasaban hadduu yahay mid muktasiba na maya waxau sheekhu halkanna inooga hadlayaa sababkii labaad ee nafaqada waajibin jiray oo qaraabada ah waxau leeyahay sheekhu waxaa farada qofkii muusirka ahaa ee wax haystay ha labaada ama ha dhadigaado haddii ay markaa mu'anadiisa iyo ciddii markaa ciyaalkiisii iyo dee xaskiisii ahayd qarashkooda haddii habeenkaa iyo maalintaa ay ka soo dheeraadaan inuu asalkiisii nafaqeeyo uu siiyo ayaa waajib ku noqonaysaa asalkiisaasi ama labkii ha ahaado dhalay ama dhadigii ha ahaado yacnii ama aabba ama hooyo ama ayey ama awow haba sarreeyaane iyo faraciisii oo haddee kii u dhalayo wixii ay sii dhaleen waa marka ay lifaqrin saxiba waa marka asalkii iyo faracuba dee faqri ay la saaxiibaanee labaduba ay noqdaan kuwa faqiira ah ay noqdaan oo faraca waxay nafaqadiisu kugu waajibaysaa marka aad adigu hodanteed waxhaysato maca daalik faracaagaasina uu yahay yaraan iyo faqiirnimo ay u wada socdaan ama faqri iyo laxaadla'aan ay u wada socdaan ama faqri iyo waali ay u wada socdaan ama faqri iyo waxbarasho yani cilmi sharciga yacni way u waajibaysaa haddii uu qaangaadh yahay oo uu kasbanayo qof qaangaadha hadduu yahay iyo mid shaqaysanaya hadduu yahay nafaqadiisu kugu waajibi mayso asalkaagana mar haddii uu faqiir yahay yacnii waajib bay kuu noqonaysaa adigu inaad wax siiso inaad siisaa walow waa marka aanu shaqaysanaynin walow isagu yaanu waalina lahayn laxaadla'aanna aanu lahayn waayo xurmadiisa ayaa weyn oo waxaa la faray dee faraca iyo ubadka inay waalidkood u saaxiib u sabafalaan wa saaxibuhumaa fi dunya macruufa baa ilaah yidhi kula saaxiib adduunyada wanaag markaa ilmihii hadduu weynaado oo uu shaqaysanna karayo lagula yaabi maayo xaqna waalidku inuu leeyahy inuu ilaah isdabero o orda magaalada gal weliba inuu yidhaahdaabaa roon si uu isu debero haddii kale isagoo isdaberi karaya oo shaqaysan karaya haddii biil lagu siiyo aqalka lagu daayo taa macnaheedu waxa waxba looma tarnin waa la hallayy wuxuu tari karaya inuu gacanta ka siiyo eriyuu idhahdo orda magaalada galo shaqaysa ayaa roon laakiin caqlan walaa sharcan yacni waalidkii oo aan shaqo haynin in la yidhaha orod shaqo doono ilmihii yidhahdo waalidkiisii shaqayso oo raadsaanu waxba ku siin maaye laga yeeli maayo marka asalkaagu mar haddii uu faqiir yahay walow shaqaba ha kari karaye in shaqo lagu kelifo ma ahee waajib bay kugu noqonaysaa inaad nafaqaysaa markaa waa furud farad yaal oo qadar kifaayatan wax ku filan u qadar oo farad yaal calaa dii yusrin kii hodannimada u saaxiibkaa liaslin asalkiisii ugu qadar ow farcin ama faraciisii asalka ayaa faracaasoo lifaqrin saxiibaa faqri la saaxiibay oo macnaha faqiiraa lalfarci maya in yabluq hadduu qaangaadho walaa muktasaban hadduu shaqaysanayana ma hadduu qaangaadhiyo hadduu shaqaysanaya midnaba waxba kaama saarna lidaabatin daabbadii waxaa u sugnaaday qadrun kafaahaa qadar ku filan ka raqiiqi sidii addoonkii oo kale walaa yukallafa laguna mashaqayn maayo siwaa shay-in yutiiqu wuxuu kari waxaan ahaynna lagu mashaqayn maayo la fari maayo halkanna wuxuu sheekhu inooga gudagelayaa sababkii saddexaad ee nafaqa ku waajibaysay kii nikaaxa ku waajibay waynu soo tilmaannay kii qaraabanimo ku waajibay asalkiiyo faraciina waynu soo tilmaannay halkanna kii saddexaadoo milkulyamiina waa masaariif iyo nafaqo kugu waajibtayoo ay ku keentay lahaansho ay gacantaadu milkiday markaa maxay noqonayaan waa addoommadii iyo iyo xoolihii iyo mayeedhaankii aad lahayd nafaqadoodu way kugu waajibaysaa oo qofkii maaliga ahaayee daabba iyo xayawaan muxtaramo lahaa dee waxa laga maarmaana inuu wixii ku filaa siiyo calafkeedii waraabkeedii biyaheedii waayo ruuxdaas ayaa xurmadaa leh waa nebigu sala allahu alay sl waa kii inoo sheegay ruux dumari bisab inay naarta ku gashay ay xidhay laa hiya acamataha walaa hiya arsalatha taakulu min khashaashi alard iskamay sii daynin dhulkeeda ha iska xaabtee waayo oo way xidhay waxna may siinin sidaa daraaddeed ayay naar ku mudatay ka raqiiqi waa sidii addoonkii oo sidii addoonkaagaba yacnii lilmamluuki طacaamu wa kiswatu baa nebigu yidhi mamluuga aad leedahay addoonka aad leedahay raashinkiisii arradbeelkiisaba adigaa lagu leeyahay marka taa laga tago xaggii shaqadii iyo hawshiina wuxuu sheekhu idhi shaqadana la saari maayo waxaanay qaban karaynin wixii ay qaban karayaan ee awooddooda iyo wascigooda ku jira ayuunbaa waajiba in la saaraa wax ka badan in la saaraana xaaraan weeye haddaba innagu addoommo maanta ma haynee xoolaynu haynaa xoolaha waxaa jira qaar runtii aad iyo laxaad xaggeenna ugu dhibban oo waxaan la saarayaana waxaanay qaadi karin waxaa la siinaya inuu yidhi waa dameeraha waa dameeraha yacnii waa arkaysaan alaabta dhismaha marka lagu rarayo ama waxyaalaha kale marka lagu rarayo sida loo culaysinayo iyo sida loo cadaabayo sida loo ciqaabayo waad arkaysaan yacnii madaxdii iyo mas-uuliyiintiina wax arkaysa oo in waxaan laga xisaabinayo oo dadkan ay mas-uuliyadiyo waxaanay wataan bay ka saaran tahayna yacni ma arkayaan nin maayarah oo magaalada xukumi jiray baa mar arkay biyaha la saaray intay leegiinoo dadka soo jeeda ee aanu qaadku qalbiga ka dilin ahaa foosto iyo barh baa lagu xidhi jiray kuwan biyaha laga dha wuu ka jira wuxu uhi hal foostoun halaga dhigo hala saaro ilaa yowmana haada hal foostoun baa baharin saaran kuwa markaa ilaahay khayra ka siiye yacni saasay noqdeen laakiin kuwan kale xamuulka la saaro in alliyaaliya intii doona la saaray waxad arkaysa ayagoo cagu kala jeesteen waxaan is tidhaahdaa mararka qaarkood ninka dameer wata dembi kalu ilaahay ku cadaaboon dameer ka ahaynba loo dooni maayo yacni sida loo dhibayo qaar caguu kala jeesteen baad arkaysaa oo qowlalkiina bir laga geliyay runtii ciqaab fara badan ayaa xoolaha haysta haddii markaa mas-uuliyiinta iyo dadka ay khusaysaa ay wax ka qaban waayaanna runtii waxaad moodaysaa ciqaabkoodu inuu ina soo wada gaari doono ama cuqubada ka timaado markaa lidaabatin waxaa u sugnaaday qadrun kafaahaa qadar ku filan ka raqiiqi sida addoonka oo kale walaa yukallafa laguna kalifi maayo siwaa shayin wax waxaan ahayn yutiiqu uu karayo wuxuu karayo waxaan ahaynna ee la saari maayo wuxuu karayo un ayuunbaa la saaraya baabulxadaanati xadaanadii ayuu u baab yahay markaa xadaana min alxidni ayay ka timi oo bimacnaa dhinaca ah waayo ilmaha la xadaanaynayo ayaa qofkaa xadaanaynayaa dee uu dhinaca iyo gosha soo gashadaa sidaa daraaddeed baa xadaano oo xidni ka timi loogu magacaabay sharci ahaan waxaa la yidhaha xifdu man laa yastaqilu biumuurihi bimaa yuslixuhu wayaqiihi camaa yaduruh waxaa la yidhaahdaa ilaalinta iyo haynta la hayo qofka aan la keliyoobaynin arrimihiisa iyadoo lagu ilaaliyo lagu hayo wixii wanaajinayey isla markaa kana ilaalinayey wixii dhibaataynayey walow mid weyn oo waalanba ha ahaadee markaa xadaana waxay ku intiyootaa ilaa ilmaha dhalashadiisa ilaa qaangaa ilaa wax kala garadkiisa xadaanaa la yidhaahdaa wax kala garashada ilaa qaangaarhkana kafaalaa la yidhaahdaa xadaanada iyo haynta ilmaha ee noocaasa dumarka ayaa ku habboon waayo dumarku ayagaa naxariis badan kuna fiican xagga tarbiyada kuna sabir badan wixii dhibee ka yimaada kuna toosan seexintiisa iyo hayntiisa iyo ka warhayntiisa xadiid bayhaqi iyo xaakim iyo ay warinayaan ayaa ruux dumar ah ayaa nebiga u soo ashtakooto waxay tidhi yaa rasuula allaahi rasuulkii ilaahu inankaygan calooshaydu weel bay u ahayd dhabtayduna halkii koobtay een ku hayn jiray bay ahayd naaskayguna sibraarkii ama halkii uu ka cabbayey ayay u ahayd wain aabaahu طallaqanii aabbihii wuu i furay wa zacama annahu yantasichu minii waxaanuu sheegtay inuu ilmaha iga qaadanayo isagu kaxaysanayo nebigu markaa wuxuu ku yidhi anti axaqu bihi maa lam tankixii adiga ayaa ku xaq leh adiga ayaa mudan ilmaha hayntiisa iyo xadaaradiisa inta aanad cid kala guursan ee nin kale aanad yeelanin ilmaha adiga ayaa ku xadaanad leh oo xadaanadiisa adaa ku xaq leh bal hadda waxyaalaha ay soo deliishatay ee ay yacni ku muujinaysay inay mudan tahay hayntiisa waxay tihi calooshaydu dee weel bay u ahaydo waa halkii aan ku siday sagaalka bilood markii uu ka soo baxay dhabtuna halkii uuga soo baxay aan ku hayey bay ahayd naaskuna sibraarkii iyo halkii uu ka cabbayey ayay u ahayd ilmihii waxaasoo hawla aan la soo maray ayuu aabbihii furay uu doonayaa inuu iga kaxaysto nebigu markaa wuxuu idhi isagoo arrimahaasoo dhan u eegaya isagoo eegaya ilmaha dandiisa inay ku jirto yacni hooyada haynteeda ayuu idhi adiga ayaa mudan inta aanad guursan abubakar asidiiq ayaa wuxuu ninku yidhi urta hooyadu ay ilmaha u urayso ee ay hayso ayaa uga khayr badan malabka ugu fiican haddaad adigu quudinaysood siinaysood afka ka gurayso xaynkeeda iyo hugufkeeda uu ilmuhu ursanayo ayaa uga khayr badan baa nebigu sala allahu alay slam ku yidhi markaa waxa laga maarmaan ah sida aynu nikaax iyo guurkaba aynu ku soo marnay haddii qoys la yahay oo la wada joogo waxaa islaamkeennuna farayaa in wanaag iyo almucaashara bilxusnaa tii wanaagga badan in lagu wada dhaqmo haddii la kala tagana oo la doono in la kala tagana in sida ugu wanaagsan ee diinteennu ay qabto in lagu kala tago ilmuhu markaa ma mudna mid lagu kala jiito iyo mid markaa warqadda la yidhaho warqadaada ama dalqadaada waxa luse markaad carruurtii ubadka soo wareejisa ruuxii dumara lagu yidhaahdo yacni xaq looguma laha mana aha markaa mid toosan oo dariiqiisa muwaafaqsan waxaana la yidhaahdaa xadaanadu waa xaqulxaadi waalmaxduun waa xaquu leeyahay kan la xadaaraynaya iyo xaq uu leeyahay qofka uu xadaaraynayaaba yacni hooyadu xaq bay ku leedahayoo dee ilmaha ay intaa soo haysay waa aynu ognahay dee xayawaanaadka kale marka ilmahooda laga kaxeeyo yacni sida ay uga xumaadaan ama dhibta iyo yacni walaha soo gaadha waa aynu ognahay saa daraaddeed baa nebigu addoon iyo ilmo la kala kaxeeyey ayuu arkay oo yacni dhibi ay ka haysato markaasuu yidhi inaan iib lagu kala kaxaynin ayuu markaa faray markaa waa xaqay leedahay oo in laga qaado oo wax kale lagu toojargareeyo oo laga xoogo aan mudnayn maca daalik waa xaq ilmuhu uu leeyahay maxduunka ahi oo xataa haddii ay hooyadii diiddo maca daalik lana og yahay cid kale oo ilmaha xadaanaynaysa oo xagga ninka ka dhow oo xadaanaynaysa oo aan ilmaha hagaajinaysa haddii la waayana yacni waa lagu ijbaarinayaa inay ilmaheeda hayso waa lagu qasbayaa marka waxaynu leenahay waa xaq ilmuhu leeyahay iyo xaqay hooyadu leedahay idan markaa in ruuxii dumar ahaa la yidhaahdo ilmahood soo wareejisa ma warqadaadii lagu siin maayo carruurtayadoodna siisa mooye lagu furi maayo wax habboon maaha waxaana laga yaabaa kuwa sidaa yidhaahdaa ee hadalladaa ku kaca ama afcaasha noocaasa ku kaca inay yihiin kuwii aan marka horeba xilku ka saarnayn ee aan waxba siin jirin ee balanbeliyey baa laga yaabaa inuu markanna sidan ku doodayo oo ilowsan yahay yacni dhibtii ay la soo martay hadday tahay muddo ay uurka ku siday hadday tahay muddo ay foolanaysay hadday tahay intii kale uu yaraayay had iyo habeen u soo jeedi jirtay waxa la yaaliya waxaasoo dhan isagoo aan ogeyn oo laga yaaba inaan waxba aan ku siin jirin ayuu haddana odhanaya ilmahayga ii soo wareejiyo warqadaada waan ku siinaya markaa xadaanadu waa taa labada waalid marka ay kala tagahan ilmihii ciddii haynaysaa wa sharduhaa haddaba xadaanada shardigeedu xurriyatun xornimo ayaa la shardiyaa wa caqlun baa la shardiyaa muslimatun inay tahay muslimad baa la shardiyaa xaysu goortii kadaaka iflu wiilku uu si ilmuhu uu sidaa yahay amiinatun mid aamina baa la shardiyaa wa turdicu radiica ilmahana waa inay nuujinaysaa waxaa sheekhu leeyahay xadaanada waxaa u shardiya xornimo ayaa u shardiyaa oo ciddii markaa aan xor ahayn ama lab haada ama dhadig ha ahaadee xadaano yeelan maayo waayo qofkan aan xorta ahayni dee qof markaa manaaficdiisii iyo shaqadiisiiyo hawlihiisoo dham cid kale ay leedahay weeye markaa u soo banbixi maayooo wuu ka mashquulayaa ciddan kale kaga xaqa badan ayuu ku mashquulayaa waxaa kaloo shardiya caqli qofkii isna waallaa walow waalidiisaasi haba ahaato mid mutaqaticah oo googo-aysoon xidhiidh ahayne isagana waa labada waalid midkuu doono iyo dadkii kale xadaanada lahaa midkuu doonaba ha ahaadee isaguna ma yeelanayo xadaano waayo isagiibaaba mas-uul laga yahay oo marfuuculqalama markaa cid kale loo sii gacan gelin maayo muslimatun waxaa la shardiyaa yacnii inay ruuxii dumar ahayd ee ilmaha xadaanaynaysay inay muslimo tahay ayaa la shardiyaa marka ilmahan la xadaanaynayaana muslim uu yahay oo markaa gaaladii ilmihii muslimka ahaa xadaanadiisa yeelan mayso kadalik markaa kii kale isaguna markaa aan muslimka ahayn ee labka ahaa xadaanadii yeelan maayo ilmihii muslimka ahaa waayo wilaayo waa wilaayo oo wilaayana iyo mas-uuliyadna kuma laha gaal qof islaama waxaa laga yaabaa inuu diintiisa ka fidneeyo waxaanu idhi amiina waa inay tahay ruuxii dumar ahaa qof aamina waa inay tahay haddii ay faasiqo tahay oo markaa aan toosnayn iyaduna ma yeelanayso xadaanadii oo dee xadaanadu waa wilaaya faasiquna wilaayo ma helo midda labaad lagu aamini maayo oo dee ilmaha waxaa la doonaya dhaqankiisii iyo akhlaaqdiisii iyo diintiisii qof toosiya ayaa la doonaya kii aan isagu toosanin faaqidu shay laa yucdii markaa waxba ma hagaajinayo taana lama siinayo waxa kale oo laga maarmaana haddii ay hooyadii tahay oo ay irmaan tahay oo caana leedahayna inay ilmihii jaqsiiso haddii ay iyadoo caanalaho naaskeedii irmaan yahay ilmihii ay jaqsiin weydo ma yeelanayso xadaanadii ee xaqii xadaanadu waa ka dhacaya idan waa inuu markaa u doonaa waalidkii ilmahan dhalay ciddii markaa naaska u jaqsiin lahayd ee u hayn lahayd waa inuu u doontaa waxa kale oo ayana shuruudda xadaanada ka mid a dee markaa qofkani qof hawshan qaban karaya xadaanadan oo qof gaboobay iyo qof indhala iyo qof yacnii yacnii zamina amaba yacni laxadkiisu dhowcanya waynaanu ahayn qof acdaa cudurradan mucdiga ah ee markaa gudba ee la kala qado qof aan qabin inuu yahay ayaa laga maarmaana waxaa kaloo shuruudda ka mid ah alkhuluwu min nikaaxi man laa xaqa lahu fii xadaanati اlwalad waa in ruuxa dumari ay ka madhan tahay oo aanu qabin oonay guursanin cidaan xadaanadiisa xaq ku lahayni markaa haddii aanay guursanin oo cid kale aanay guursan xadaanadii way leedahay haddii ay guursato cid xadaanadiisa leh cid xadaanadiisa leh hadday guursatona xadaanadii waa yeelanaysaa isla markaa uu kana raali noqdo masalan dee adeerkii oo kale ay guursatay ama walaalkii oo kale ayay guursatay yacni markaa yacni ninka walaalkii oo kale ayay guursatay ama adeerkii bay guursatay markaa guurka ay guursatay ku dhici maayo xaqeedii waayo kanay guursatay lafdiisa ilmahani ajnebi kuma ahee waa kii xadaanadiisa lafdeeda yeelan lahaa welibana inuu ka raali noqdo ayaa laga maarmaana wa sharduhaa xadaanada shardigeedu xorriyatun xornimo ayaa la shardiyaa wa caqlun baa la shardiyaa muslimatun baa la shardiyaa inay tahay xayثu goortii kadaaka طiflu ilmuhu sidaa yahay amiinatun waa inay mid aamina tahay wa turdicu radiica ilmahana waa inay nuujisaa ummun hooyo fa ummuhaatuha hooyooyinko jamiican dhammaan qudimna waa la horo marin falabu aabbihii ayaa isna ku xigay faummahaatulabi aabbaha hooyooyinkii baa ku xigay faljaddu awowgii baa ku xigiya fawaalidaatu jaddin awowga hooyooyinkii baa ku xigay famaa lilabaweyni yuuladdu aabbaha kuwii loo dhalay baa ku xigaya wa bacdahu lkhaalaatu kadibna habaryarii baa ahaaday uma alwaladu ilmihii liwaladin u sugnaaday lilabaweyni isna usii sugnaaday ayaa ku xigaya falilabi haddana kii xagga aabbo uma banaatu wuldi ummin waladulumka hablihiisii waladulumkaasoo intasaba nasab sheegtay ayaa ku soo xigaya waxa uu haddaba inoogu bilaabay sidii ay u kala horraynayeen haddii lab iyo dhadig iyo dumar yacni dad fara badan oo lab iyo dhadigba isugu jira ay kulmaan yaa ugu horraynaya yaase yeelanaya waxa ugu horraynayaa hooyada waayo cid uga naxariis badan oo uga sabir badan oo uga ogaal badan oo uga waxtar badani ma jirto hooyada waana biijmaaci alculamaa culimmada muslimiintu way ku ijmaacsan yihiin masalada in ilmaha hooyadii la furay amaba ay si uunu kala tegeen inay yeelanayso ilaa inta uu ka qaangaadhayo ilaa inta uu mumayis ka noqonayo wax kala garanayo inay yeelanayso hooyadu xadaanadiisa waa haddii ay shuruudda aynu soo tilmaannayna ay leedahay oo shuruuddaas laga helay markaa hooyada iyo hooyooyinkeed ayaa laga horraysiinayaa inta kale oo dhan haddii hooyadu markaa ayadiiba la waayo ama ay hayn weydo ama ay meesha ka baxdana hooyadeed iyo ayaydeed ciddii markaa halkaa hooyadeed iyo hooyooyinkeed la sii xidhiidha ayaa ugu horraynaysaa maxaa yeelay hooyada ayay la wadaagaan dee xaggan dhalmada iyo xaggan dhaxalka iyo xaggan naxariistaba way la wadaagaan waxaa ku soo xigaya markaa marka hooyada iyo hooyooyinkeed iyo wixii halkaa ka yimi la waayo aabbaha markaa ku soo xigaya aabbaha haddii la waayana fa ummahaatu alabi aabbaha hooyooyinkii ilmaha yar ayayooyinkii aabbo ayaa ku soo xigaya markaa aabbaha ayaa laga horraysiinayaa hooyooyinkii hooyooyinkiisii waayo dee ayagu isagay ku soo dhowaadeen marka hooyooyinkaa aabbaha la waayana awowgii baa ku soo xigaya awowga haddii la waa awowgii aabbo awowgaa haddii la waayana hooyooyinkii awowga haddii la helayo inta badan lamaba helo isma gaadhaane haddii kuwaa la waayana waxaa ku soo xigaya famaa lilabaweyni yuuladdu kuwii aabba loo dhalay aabba u dhalay dee aabba kuwuu dhalay waa walaalihii ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaane ee ilmahan ay walaalaha noqonayeen ayaa iyaguna ku soo xigaya maxaa yeelay waana u dhow yihiin dee waana walaalkooda waa u naxariis badan yihiin walaalaha dabadood waxaa imanayaa khaalaadkii iyo habaryarihii ayaa iyaguna halkaa imanaya waa iyaguna sidii markaa kuwii ashiqada iyo kuwii laabka iyo kuwii luumka ahaa iyo sidaasay markaa u soo kala horraynayaan waayo hooyadii xadaanada ugu xoogga badnayd ayay ku soo dhowaadeen nebiguna wuxu uhi alkhaalatu bimansilati alab habaryartu yacni waa hooye un waa bimansilati alum buui hooyada halkeedunbay taagan tahay markaa abtiyaashii habaryarihii uma alwaladu liwaladin lilabaweyni waxa weeye ilmihii uu dhalay kii ay labada aabba dhaleen yacni waa ilmihii uu walaalku dhalay ama ee xagga iyo xagga aabbo ay ka walaalka ahaayeen falabi walaalkii xagga aabbown ay ka wala lahaayeen ilmihii uu dhalay ayaa ku soo xigaya isaga waxay yidhaahdaan walaasha aabbayi hooye midku daantee ee inanka ay dhashay isagu xadaanada ma yeelanayo waayo had iyo gooraale labka iyo dhadiga waxa asal ku ah dhadiga markaa labku u ka sii durkayaa uma banaati wuldi ummin waladul umka walaalkii xagga hooye ay ka walalahaayeen xablihii uu dhalay kaasoo u nasab sheegto u nasab tirsaday ayaa ku soo xigaya ummun hooyadii fa ummuhaatuhaa hooyada hooyooyinkeed jamiican dhammaan qudimna waa la horumarin falabu aabbihii ayaa ku soo xigi fa ummuhaatulabi aabbaha hooyooyinkii baa ku soo xigi faljaddu awowgii baa ku xigi fawaalidaatu jaddin awowga kuwii dhalay baa ku soo xigaya famaa kii baa ku xigi yuuladu lilabweyni labada abba loo dhalaye dee walaalka ama walaasha ahaa wa bacdahu alkhaalaatu dabadeena habaryarihii baa ahaaday uma alwaladu ilmihii ayaa ku xigi liwaladin walad u sugnaadu wada dhalay lilabweyni kii labada aabba u sugnaa kii u dhalay ayaa ku soo xigi falabi waladkii aabbo xagga aabbonay ka walaahayna kii u dhalay baa ku soo xigi uma banaati wuldi ummin waladulumha kii ay xagga hooyon ka walalahayn habluhu dhalay ayaa ku soo xigayo intasaba nasab sheegtay yatluuhu waxaa ku xigay farculjaddi awowga faraciisi lilaslayni labada asalba ay wadaagiyeen uma alfarcu faracii min abin xagga abboonka ade fa cammatun lium baa ku xigi fa bintu khaalatin habaryarta inanteedii baa ku xigi fa bintu camma eddada inanteedii baa ku xigi fa wuldu cammin adeerka inankiisii baa ku xiga xaysu goortii irun dhaxal cammahu uu cammime uu gaadho waxau sheekhu leeyahay kuwaa la soo sheegay waxaa ku xigayaa oo waxa weeye walaalihii iyo kuwii ay sii dhaleen marka la waayo waxaa ku xigaya awowga faraciisii iyo ilmihiisii faraca ay wadaagayeen markaa labada asalba oo waa maxay awowga faraciisu dee wuxuu noqonayaa adeerkii iyo eddadii bay noqonayaan ila awowgaa faraciisu waa eddadaa iyo adeerkaa uun yatluuhu farculjaddi lilaslayni faracii awowga ee labada asalba aabbe iyo hooyaba ay wadaagayeen dee kanna ilmaha aabbihii uma alfarcu min abin waxaa ku soo xigi faracii awowga ee xagga aabbo un waa eddadii iyo adeerkii ay aabbo un wadaagayeen aanay hooyo wadaagaynin marka taa laga tagana waxaa ku soo xigaysaa fa cammatun lium eddadii xagga hooyo un oo camka liumkaa isagoo xadaano male waayo waa dakar khayr waaritha laakiin eddadii xagga hooyo ayaa markaa iyadu yeelan xadaanadii oo ku xigaysaa ay yacni hooyo un wadaagayeen labada aabba ay hooyo un wadaagayeen waxaa ku soo xigaysa bintu khaala habaryarta inanteedii ay habarwadaagga ahaayeen fa bintu camma eddada inanteedii baa ku soo xigay ay ilmaabtiga ahaayeen fa wuldu cammin adeerka waladkiis iyo ilmihiisii baa ku soo xigi xaysu irun cammahu marka uu dhaxal cammimee dhaxal uu wada gaadho oo maxaa looga jeedaa dee waa waxa weeyaan waa kuwii ashiqada ahaa iyo kuwii li'abka ahaan weeye waladulcamkii liumka ahaa ayaa meesha ka baxaya waladulcamkii liumka ahaa ayaa meesha ka baxayo isaga dhaxal ma gaadho xaysu irsun cammahu markaa taas ayay tilmaamaysaa meelaha uu banaadka inooga wada cabirayana banuuntiiba ayuu ka baxayo wax hadaanoo yeelanayaan ma jiro waayo waa dukuur waana khayr waarisiin ayaga kuwan waxaa soo jiidaya dumarka waxa weeye waxay asal ku yihiin xadaanada ayo ay dumarku asal ku yihiin saa daraaddeed baa iyaga soo jiidayse yacni labkii wuu ka hadhaya yatluuhu ka aan soo sheegnay ee banaatu waladilumka ah waxaa ku xigaya farculjaddi awowga faraciisi lilaslayni labada asalba ay wadaagayeen uma alfarcu min abin faracii awowga ee xagga aabba unay ka walaal ahaayeen fa cammatun lium eeddadii xagga hooyo ayaa ku soo xigi fa bintu khaalatin habaryarta inanteedii baa ku xigi fa bintu camma eddada inanteedii baa ku xigi fa wuldu cammin adeerka inankiisa ilmihiisii baa ku xigi xaysu goorta irsun dhaxal cammahu u wada gaadho tuqadamu alunhaa tadhadig baa la hormarin bikulli xaalin xaalad la arko akhawaatuhu walaalihiisaa awlaa ka mudan min alakhwaali abtiyaashii iyo habaryarihiiba wa waalidun waalid musaafirun caabbihii oo safri linuqla safarka laydhaha safaru nuqlo ayaa awlaa mudan dheh ow ama nakaxad hadday guursato ligayri xaadinin lahu xaadin midaanu ahayn hadday guursatana fa waaliduhu awlaa waalidkiisa ayaa ku awlaysan oo mudan waxau sheekhu leeyahay ruuxa dhadig ayaa mansilo kasta iyo derajo kasta oo ay u sinmaan lab iyo dhadig ta dhadig baa la hormarinayaa oo markay aabba iyo hooye wada joogeen ay kala tageen waa isku derajo maxaan idhi hooyadaa la horraysiinayaa meel kasta oo ay isugu yimaadaan lab iyo dhadig isku derajo ahi oo ay xadaanadii isku qabsadaan waxaa la horraysiinayaa uun dhadiga weeye waayo xadaanada dumarka ayaa ku habboon seexintiisa yacnii kaadida iyo wixii markaa xumaanka maydhitaankiisa hayntiisa waxsiintiisa yani kollaybana ninka qaadaa dee wuxuu samaynayaa inuu ruux kale unoo tan uga fogu geeyo ee isagu suurtagal maaha ilmaha yar inuu hayo oo halkii hooye ugu jirta inuu galo ee mid kaleo uga sii durugsan unbuu geynayaa markaa intuu mid kaleo uga sii durugsan u geyn lahaa tan markaa iyadu mudaneen cid kale usii geynaynin ee sharcigu siiya waa in la geeyaa oo la siiyaa halka markay walaalo kulmaan dee walaalaha inantiibaa qaadanaysaa abtiyaal iyo habaryarooyin markay kulmaan habaryarahaa qaadi akhawaatu walaalihii hablihii ay walaalo ahaayeen ama xagga aabba ama xaggoy ama xagga hooye oo keliya ha ka walaalo ahaadaane ayaa ka mudan abtiyaashii iyo habaryarihii ayagaa ka mudan oo ayagaa dee ka dhow waxaa kaloo halkan sheekhu inooga hadlayaa laba arrimood meel baa la wada joogay hooyadii baa loo dhiibay aabbihii baa doonay inuu safro hortuu safarkan yaree caadiga ah ee ise qofku intuu meel gaadho uu soo noqonayo hadba kooda jooga ayuunbaa haynaya kii hayey haddii hooyadu haysaa safar iyo doonto aabbaha loo sii dhiibaya aabbahoo hayey hadduu safar galo hooyadii baa loo dhiibaya laakiin haddii waalidkii safaru nuqla safaru nuqla waxa weeye kaa aanu soo noqonaynu guuray hadduu meeshiiba ka guuro aabbaha ayaa mudan markaa ilmihii inuu kaxeeyo waayo dee waxaa la leeyahay nasabkiisa waxaa la leeyahay maslaxadda edbinta iyo waxbaridda iyo nafaqaynta oo u sahlan waa markay guuriddaasi markaa ay timaaddo haddii markaa ruuxii dumarha ay guursato cidaan markaa xadaanadiisa lahaynoo nin ajnabiya ay guursatona waxay ku soo noqonaysaa markaa xadaanadii aabbihii ayaa ay ku soo noqonaysaa oo anti axaqu bihi maa lam tankixii buuhi intaanad guursan adigaa ilmaha ku xaq leh tuqadamu lunhaa tii dhadigeed baa la horumarin bikulli xaalin xaalad la arko akhawaatu walaalihiisii dhadiya ayaa awlaa min alakhwaali abtiyaashii habaryarihiiba ka mudan wawaalidun musaafirun waalidkii iyo aabbihii safraya linuqla safaru nuqlaa safarka laydhaha guuritaanka ayaa awlaa isagu markaa mudan oo ka mudan hooyadii mar haddii waxa uu gelayaa uu yahay safaru nuqlo ow nakaxad ligayri xaadinin ama ay guursato midaan xaadin ahaynoo adeerkii iyo walaalkii hadday guursato way hayn kartaa isaguna oggolaado haddii markaa intay guursato haddana lasoo furo ay soo kala tagaan oo ay doonto inay ku soo noqoto lahal xaq ayay le laakiin wixii meesha loogu diiday dee wuu ka baxay wain yumayiz haddii uu wax kala garto wa aabaahu ikhtaarahu aabbihii uu doorto yaakudhu wuu qaadan wa ummun laha ziyaara hooyaduna booqashay leedahay ilmaha marka sidaa arrinkiisa looga hadlaya waa markaanu mumayis ahayn laakiin hadduu wax kala gartuu toddoba gaadho aabbihii iyo hooyadii baa la dhex joojin waxaa la odhaya ma hooyada baad raacaysa mise aabbaha haddii uu aabbaha raacuu doorto aabbihii baa kaxaysan hooyaduna goortii ay doontaba inay soo booqataa bay leedahay haddii uu hooyada raacana kadaalik dee isagana aabbihii nafaqayntiisii iyo masaariifdiisii iyo kawarhayntiisii iyo waxbariddiisii waxaa la yaaliya waxaasoo dhan isaga ayaareen wa in yumayiz haddii ilmihii uu wax kala garto oo wa abaahu ikhtaarow aabbihii uu doorto yaakuduhu ilmahaa wuu qaadan wa ummun laha ziyaara hooyadiina waxaa u sugnaatay inay soo booqato oo ilmaheeda ay ka warhayso oo aan loo diidin ayay iyaduna xaq u leedahay haddii uu markaa ay hooyada doortana kadaalik sidaasoo kale weeye marka intaa uu ilmuhu toddoba jir ka yaryahay ama waxgarad ka yaryahay waa taa horeen tilmaannay marka uu halkaa soo gaadhona aabbe iyo hooyaa la kala dhex joojinaya tii uu raaca ayaa ayaa markaa la raacinaya wallahu aclam markaa inoogu jooga